halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos ah uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oad nagala socotaan barta internetka e v o a somali com
subax wanaagsan akheertana dhegaysanaysa waa sabti shanta bisha disembar labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddeeda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socotiinaya sahre ciidla nuur iyo caashe ibraahim aadan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah
masaajid kasta boolis ayaa jooga waantiyihii caadiga keliya maaha idaacadihii maraykanka ugu yaraan toban idaacadood oo kala gedisan baa masaajidkaas laftiisii idaacado aad u tiro badan ayaa joogo kaamirayaashoodii waxoodoo dhan khudbadiiba xataa way duubanayeen
kaasi waxa uu ahaa ibraahim sheekh xuseen oo ka mid ah soomaalida deggan gobolka californiya oo ka hadlaya sida ay muslimiinta gobolkaasi u saamaysay toogashadii toddobaadkan ka dhacday gobolkaasi ee ay geysteen nin iyo xaaskii oo muslim ahaa sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ka hadlaysa taariikh nololeedka qoyskaasi loo malaynayo inay geysteen weerarka iyo weliba sida ay u saamaysay dadka ku nool degmadii ay ku noolaayeen waxaad sidoo kale maqli doontaan kulan looga tashanayay sidii afrika looga ciribtiri lahaa xanuunka h i v aids oo lagu soo gabagabeeyey magaalada haraare ee dalka zimbabwe iyo cayaarihiina waad maqli doontaan marka horese kusoo dhowaada warka caalamka
hay-adda dambi baadhista maraykanka ee f b i-da ayaa weli ku howlan baadhitaanka la xidhiidha weerarkii dadka badan lagu laayay arbacadii lasoo dhaafay ee la sheegay inay ku lug lahaayeen lamaano isqabaa oo la tuhunsan yahay inuu ahaa fal argagixiso taliyaha f b i-da ee qeybta los angeles david bondage ayaa sheegay jimcihii shalayto in waxyaabo dhowr ah oo muujinaya in lamaanahaasi ay qorsheynayeen falxa suuq ah laga helay gurigii ay deganaayeen sarkaalkani kamuu hadal waxa ay rasmi ahaan yihiin waxyaabaha caddaynta ee ay soo heleen balse waxa uu tilmaamay inay heleen waxyaabo uu ka mid yahay telefoonada gacanta oo wax lagu qarxin karo iyo sidoo kale inay haweeneyda weerarkaasi ku lug lahayd ay facebookeeda kusoo daabacday waxyaabo la xidhiidha ururka isis tashfiin maalik oo asalahaan kasoo jeeda bakistan ayaa la sheegay inay barta ay facebooka ku leedahay kusoo daabacday qoraal ay qiyaastii xilligii weerarka ay fulinayeen soo dhigtay balse david bowdich ayaa ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo wixii ay soo qortay gabadhaasi
ururka daacish ayaa u muuqda kuwo sii kordhinaya in ay ka hortagaan ciidamada dhulka ee maraykanku taageerayo iyo duqaymaha xagga cirka ay isbahaysigu ay ku hayaan kooxdaasi iyagoo caruur yaryar ku khasbaya inay ku biiraan kooxdooda saraakiisha maraykanka ayaa ugu dambeyn ku biiray koox ururka isis ku eedeynaysa inay caruur abaabuleen iyagoo sheegay inay kooxdu la yimaadeen sharciyo cusub caruur da-doodu ay yar tahay ayaa muddo dheerba ururkaasi u qaabilsanaa qaybta dacaayadaha
ciidamada turkiga ayaa galay dalka ciraaq iyada oo maraykanku uu tilmaamay inay tababar siinayaan ciidamada ciraaq ee la dagaalamaya kooxda isis saraakiisha turkiga ayaa sheegayaa u sheegay wakaalada wararka ee reuters in ciidamadoodu ay galeen masul iyaga oo sameynaya tababar wareegtaa sidaasina ay ciidamadoodu uga gudbeen xuduudka ay la wadaagaan ciraaq ilaa soddon kilomiter warbaahinta dalka turkiga ayaa sheegtay in ciidamadoodu ay halkaasi u tegeen iyaga oo qalabaysan islamarkaana wata taangiyo iyo weliba baabuurta gaashaaman ee dagaalka saraakiisha maraykanka ayaa iyaguna tilmaamay in ay xaqiiq tahay inay halkaasi hal batalyan oo ciidanka turkiga ahy galeen xuduudka ay ciraaq la wadaagaan iyaga oo bedelaya ciidamo hore halkaasi uga joogay
subax wanaagsan ah mar kale dhegaystayaal meel kasta oo aad naga maqlaysaan saraakiisha ammaanka ee dalkan maraykanka ayaa soo saaray faahfaahin la xiriirta ciddii ka dambeysay weerarkii rasaaseynta ahaa ee arbacadii lagu qaaday degmada san brandino ee gobolka californiya oo ay sheegeen inay ka dambeeyeen lamaano isqaba dadka muslimiinta ah ee degmadaasi iyo guud ahaanba gobolka ku nool ayaa arrintani ka muujiyey walaac ay ka qabaan in qof ka tirsan bulshadooda uu ku lug yeesho weerar lagu dilay afar iyo toban qof oo rayid ah ugu yaraan labaatan qof oo kalena ay ku dhaawacmeen sahre ciidla nuur ayaa warbixin arrimahaasi ku saabsan isiguka ay soo duuday bulshada muslimka ah ee ku nool degmada san barnandino ee gobolka californiya ayaa weli isugu soo xoomaya jidadka iyo masaajidka degmadaasi iyadoo ay wejiyadooda ka muuqato argagax iyo uu qaadan waa ay ka qaadeen markii uu soo baxay warka sheegaya in sayid raswaan faaruuq iyo xaaskiisa tashfiin maalig ay ka dambeeyeen weerarkii arbacadii lagu qaaday xafladay samaysanayeen dad shaqaale ah oo uu ka tirsanaa sayid raswaan mustafa kuku oo ah maamulaha amaba imaamka masaajidka riverside ee degmadaasi ku yaala ayaa ka waramaya walaaca uu ka qaaday in ninka la tuhunsan yahay uu noqday wiil maalin kasta kula tukan jiray masaajidka islamarkaasina uu sifaynayo dabeecadihii uu ku I yaqaanay was very much demoralized and uh, I was shocked and uh, I felt, uh, uh, you know, uh, aad baan u niyad jabay aad baan u argagaxay waxa i soo galay dareen walbahaar leh la yaab ayay igu noqotay in falkaasi bahalnimada ah oo kale uu ka soo bixi karo ruux sidiisa oo kale u diin leh hal adayg leh oo sidaasi u fiican sidoo kale waxaa amakaag ka qaaday dhacdadani qoyska uu ka soo jeeday sayid ridwaan faaruuq xuseen ayluush oo ka tirsan xarunta isku xidhka muslimiinta maraykanka oo la hadlay qoyska reer faaruuq ayaa sheegaya in reerkoodu ay aada u warwarsanaayeen markii ay rasaasta dhacayso maqleen iyaga oo aan ka warqabin in wiilkoodu uu ku lug leeyahay waxa dhacaya They tried calling him, calling the wife, nobody was answering. Uh, they panicked, thinking, oh my God, maybe he's shot, maybe he's wounded.
waxay isku dayeen inay wacaan wiilka wuu ka qaban waayey telefoonka haddana waxay waceen xaaska iyana way qaban weyday markaasay qoyskii bilaabeen inay werwaraan malaha xabad baa ku dhacday malaha wuu dhaawacmay sayid ridwaan faaruuq oo ah wiilka la aaminsan yahay inuu isaga iyo xaaskiisa tashfiin maalig ay weerarkaasi soo qaadeen ayaa da'diisa lagu shigay siddeed iyo labaatan jir ku dhashay gobolka illinois ee dalkan maraykanka walaalkiisa ka weyn oo lagu magacaabo sayid raheel faaruuq ayaa markii uu dhammaystay dugsiga sare ku biiray ciidamada badda ee maraykanka gaar ahaana kuwa la dagaalanka argagixisada intii u dhexaysay labadii kun iyo saddexdii ilaa labadii kun iyo toddobadii waxaana lagu abaalmariyey laba bilad geesi oo lagu sharfay hawshii uu qaranka maraykanka u qabtay cabdisalaan siciid faarax oo ka mid a soomaalida degan gobolka california ayaa inoo soo koobaya taariikh nololeedka master faaruuq iyo qoyskiisa iyo weliba xilligii uu guursaday tashfiin maalig oo isagu fiise ku keenay dalkan maraykanka sayid ridwan faruuk eh, waxa uu ku dhashay illinois eh, oo caasimaday u tahay magaalada la yidhaahda chicago Eh, reerkoodu halkaas ayay kasoo jeedaan waxaa la dhashay eh, saddex caruura Eh, aabihiis waxaa lagu tilmaami jiray in uu ahaa eh, nin khayru mas-uul ah oo waxyaalaha maanduuriyaashana aada iyo aada u isticmaala En hooyadiisi iyo aabihii en, ah, waxa ay muddo maaragtay ay isku wareersanaayeen two thousand sixkii ayay maaragtay kala guureen oo maamadu iyo odagu ay kala tageen Eh, kadibna wiilkan markii iskuolka uu dhameeyey two thousand eightkii halkan ayuu markaa jaamacad ka bilaabay Eh, waxana uu bartay waxaa la yidhahda environmen- environmental health Eh, waxana uu ahaa waxa la yidhaahdo inspector qeybtan eh, health departmentiga ee countiga san bernardino ayuu muddo shan sanadooda ka shaqaynayay Eh, waxa kale oo la leeyahay gabadhan eh, tashfiin malik eh, waxay isku barteen websiteyadan la isku daydgareeyo oo dhalinyaradu ay ku sheekaystaan ayadoo sacuudiga joogta halkaas ayuu ugu tegey Eh, halkaas ayuuna kusoo guursaday labadii kun iyo afar iyo tobankii ayuu u diray fiisaha eh, dadka isguursada ee kala maqan eh, ay isu diraan oo fianseega loo yaqaano Eh, july labadii kun iyo afar iyo tobankii ayay maraykanka timid waxay ay u dhashay eh, gabar En gabadhii yarayd ee u dhashay markii ay dhibaataduna dhacaysay ayay soo kaxeeyeen waxay u keeneen en, wiilka hooyadiisa oo gabadha ayeedeed ah waxaana ay u sheegeen inay leeyihiin en, ballan dhakhtar dee dilkii iyo waxyaalihii ay sameeyeen iyaguna halkaas ayay maaragtay akhirkii lagu dilay gabadha yari een intee ayay jirtay cabdisalaan Eh, gabadha yar waxay jirtay lix bilood geesta kale waxaa kor u kacay cadhada ka dhalatay dadka rayidka ah ee lagu gumaaday xafladdaasi ay ku dhiganayeen xafiiskooda waxaanay taasi dabka ku sii hurisay fikradaha dadka aaminsan in islaamku khatar ku yahay noloshooda waa kan mar kale xuseen ayluush oo isagu ah agaasimaha xafiiska isku xidhka muslimiinta maraykanka Uh, we're seeing a lot of, unfortunately, scapegoating of Muslims, a lot of hate uh, messages going to mosques, death threats uh, to us individually, our phones. We've received a lot of death threats.
waxaanu nasiib darro u aragnaa in wax badan islaamka lagu eedaynayo fariimo badan oo nacayb xambaarsan ayaana soo gaadhaya waxaa masaajidka soo gaadhaya fariimo noogu hanjabaya inayna dili doonaan sidoo kale shakhsiyaad kala duwan ayaa telefoonada nooga soo hanjabaya waa arrin soo noqnoqota mar kasta oo weerar amaba qarax rasaasayn ah dunida uu ka dhaco islamarkaana qofka ku lug yeesho uu noqdo qof islaama saamayn ballaadhan ayaa soo gaadha muslimiinta ku nool goboladaasi dadka soomaaliduna waxay ka mid yihiin dadka muslimiinta ah ee inta badan ay raadayso dhacdooyinka muslimiinta lala xidhiidhinayo huruuse gurxan oo ka tirsan shaqaalaha dowladda hoose ee degmada hanambing ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka ayaa ka waramaya sida uu u arko falcelinta mar walba ku dhacda muslimiinta ay soomaaliduna ka mid tahay dadka soomaaliyeed waa ay ka gaashaaman karaan horena ma aysan lahayn dhibaatadaa soomaalidu daraagna looma qaban jirin dembiyada tanna looma qaban jirin laakiin maanta dembigan maxaa la yidhahdaa argagixisadaas soomaalidu waa ay kula jiraan ayaga iyo falastiintu waa isku mid weyn ayagaana gacmahooda ku shaqaystay soomaalidu waxaa weeye qofku hadduu kala garan waayo si aqoona u kala saari waayo waxa dhibka caamka uga imaana iyo waxa individualka diinta islaamku laguma cusba laakiin waxaa lagu cusub diinta islaamka dadka in lagu laayo dadka dhibaataysan ee adduunka maanta ugu badanna dadka soomaaliyeed baa ugu badan oo maxaa la yidhaahdaa last twenty years waa kusoo jireen haddana waa kasii dareenba oo dhibaatadii hadda maxaa la yidhaha dhibaatadan argagixisada aad bay faraha ugula jiraan waxaana ka mas-uula oo ka saari karaan qaba anugu culummo masaajijyada jooga soomaalida in ay dadkooda wax u sheegaan oo dadkooda ceshadaan guud ahaan dadka muslimiinta ah ee ku nool california ayaa gudbinaya fariimo ay ku muujinayaan sida ay uga xun yihiin wixii dhacay si ay uga hor tagaan in lagu eedeeyo inay qayb ka yihiin falalka argagixisada
aad ay u mahadsan tahay sahre ciidla nuur oo stuudiya la fadhida ayaa warbixintaana isugu kaaya soo duuday halkaad kala socoteenna waa idaacadda aroornimo ee saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a geesta kalena masaajidada ku yaala gobolka california ee dadka muslimiinta ah ay ku tukanayeen ayaa jimcihii shalay ilaalo xoogan ay ka hayeen ciidamada booliisku iyadoo warbaahintuna ay duubayeen khudbadii jimcihii shalayto ibraahim sheekh xuseen oo madax u ah jaaliyadda soomaalida ee orange county ee gobolkaasi california ayaa caasho ibraahim aadan uga waramay xaaladii shalayto iyo masaajidada
walaal deegaankeeni aadaa loo dareemay muslimiintu aaday uga xun yihiin wixii wax sameeyey ayaa magac islaama leh darteedi ayay aada ugu murugeysan yihiin dadyowgii waddankaan kula noolnahayna waad og tahay dad baa si qaldan u arka yacni waad og tahay dadkan inag naga wakiil ma ah muslim wakiil kama laakiin dhibaatada ay sameeyeen maadaama magac awal ay u dhasheen oo ciddooda ay u bixisay oo inagoo kaleoo muslimna ay leeyihiin taas darteed cabsi badan baa jirta marka ummaddu aaday uga cabsanaysaa waa gartay marka saamaynta ilaa iyo hadda la dareemay ama dhaqdhaqaaqa ka duwan sidii hore magaalada aad joogto ka duwan sidii hore hadda la dareemay maxaa ka mid a waxaa ka mid a hadda masaajidiyada baabuur boolisaa jooga oo yacni community ah oo ilaalinaya masaajid kasta boolis ayaa jooga waantiyihii caadiga keliya maaha khudbadda maanta oo kale waxaan anigu aada uga dareemay anigu maanta waxaan ku tukaday masaajid ku yaal baba baalba waa meel la yidhaahdo san diego ayaan ku tukaday khudbaddii oo dhan waxay ku saabsanayd ilaahay in laga cabsado inaan wax qaldan la sameynin diinta islaamku waxay dadka fartoo wanaagsan keliya in la sameeyo dariska in la ilaaliyo inaan qof binaadina la dhibaateyn bay ku saabsanayd idaacadda keliya maahee waxa waaye idaacadihii maraykanka ugu yaraan toban idaacadood oo kala gedisan baa masaajidkaas laftiisii waxaa joogay ugu yaraan idaacado aada u tiro badan ayaa jooga oo kaamerayaashoodii waxoodoo dhan khudbadiiba xataa way duubanayeen waa khudbaddii salaadii jimcahee la tukaday ha salaadii jimcaha khudbaddii la tukaday waxaad markaa ka warantaa dadka laakiin muslimiinta ah ee adigoo kale ah ee magaaladii ku tukanayay ee masaajidkii joogay haddana labada dhinacba ka dhiban marna dhibsaday in toogashada ay halkaas ka dhacdo dad aan waxba galabsan la toogto oo si safmara loo toogto haddana adiga isi gaara kuu saamayso dadka adigoo kale ah ee magaalada jooga ama masaajidka ku tukanaya dareenkooda siduu ahaa wallaahi dareenkoodii aaday uga xun yihiin ilaamaa marka aan maqalnay qofka wax dhibaateeyey magac mus inuu leeyahay wallaahi karaahida aan yacni waan karaahsaday aad iyo aadan anugu calool xumaaday dadyowga kale oo communitiga aan ka mid nahay oo dhanna aaday uga xun yihiin laakiin maxaan ka qaban karnaa weye sababto a waxa weeye nin xun oo magaca adigu aad leedahay oo kale leh oo diinta aad leedahay sheeganayo waad ogtahay inuusan diintaadi ha kula sheegto magacaa ha lahaadee inuusan magaca diinta waxaan ku samaynin sababto diinta islaamka ee waxay qabtaa inaadan qof biniaadanaba dhibaateyn baad qabtaa halka qofka bi- hal qof oo biniaadana dhibaateeyey inuu biniaadinimadoo dhan dhibaateeyay bay diinta islaamka tahay diinta islaamku waa diin nabadgelya waa diin wanaag keliya faraysa laakiin qofkii xumaan sameeyey maadaama magacaagu leeyahay waa inaad cabsataan waa inaad yacni ummaddii oo dhan aad tidhaahdaa ee ha la isilaaliyo sababtoo waxaa dhici karta sida hadda ka hor marka september eleven dhacdayba dadkii xataa aan muslin ahayn oo siiq oo kale ah oo madax keliya duuban loo dhibaatay waxaa dhici karta dadka haweenka oo kale ah dadka yacni eh, hagoog ama yacni dadka yacni xijaabka qaba in la dhibaateeyaa dhici karta Eh, dadku guud ahaan inay is-ilaaliyaan baan u sheegnaa marka laga soo tago masaajidda oo inta badan ay dadkan reer galbeedku aaminsan yihiin in argagixisada dadka fulinaya ay halkaas dad jooga ay wacdiyaan in maadaama taa la aaminsan yahay khudbadaas la duubanayey een, masaajidka ma lagu wargeliyey in khudbadda jimcaha ay midiyaha ama warbaahinta dalka maraykanka in ay duubanayaan mise laysma weydiina masaajidkii baa lasoo galay khudbadii iyo duubashadii maadaama loo arkayo meesha inay ta meesha dhane ee, shartu ay ka imaanayso loo arkayey cidba isma weydiinba ee aasho anig ahaantayda runtii hadda ma hubo inay ogolaansho haystaan iyo inaysan haysan laakiin waxaan isleeyahay ee maadaama aan waddankan wax badan ku noolaaday inay masaajidka aysan soo gelaynin iyagoon ogolaansho ka haysan masaajidkaas marka masaajidkuna waxa weeye wuuba rabaaba in yacni waxaan ee, yacni khudbadan la duubo oo yacni dadku ay u maqlaan sababto diinta islaamka meel ka mida kagama jirto kaalay bin aadin aan waxba galabsan ha la dhibaateeyo marka diintu waa diin naxariis leh marka waxa weeye iyaguba idaacaddaas caawa waxay faafinayso i- dadkii kaloo yacni khudbadan maqlaa dadka kaloo wacyigan maqlaa ayaa dhici karta inay yacni qalbigoodii iyo niyadoodii xumaanta ay ka tirtiranto marka masaajidkii baa dhici ka masaajidkiiba dan baa ugu jirta laakiin muhiimaddu waxay tahay ogolaansho inay haysteen baan u malaynaya sababtoo ah aanu masaajid maadaama aanan ka shaqaynin oo nin un ku tukanaay ahay isma lihi yacni masaajidaa la iska soo geli karaa oo wax la duuban karaa ma ma lihi waxaad ii sheegtay in uh, khudbaddii jimcaha marka la tukanaya halkaasi ay boolis ku sugnaayeen oo ilaaladii masaajidka keliya aanay hadda ahayn marka ilaa iyo hadda ma baaqi bay ku yihiin mise waxay ahayd mid ku kooban uh, salaadii jimcaha ee la tukanayay walaal masaajidka ee mid ku baaqi ahaanaya ayay u eg yihiin baabuurka baarkinga baabuurta wa- caadiga ayay ku jiraan xagga hore keliya kama joogaan ee kolley masaajidyada maalmahan ee ee kan erbine kan ee yacni san diego meel kasta aan arko oo yacni masaajidyada waaweyn oo dhan yacni ee way taagan yihiin baaqina inay ku ahaanayaan baan u malaynayaa sababtoo ah waxa weeye markaasaan oo kale ay dhacdo waad ogtaa dadyow wax qaldan fasiranaya ayaa dhici karta dadka yacni caadiga inay dhibaateeyaan marka waxa weeye way ilaalinayaan iyaguba yacni boolisku oo wuxuu ka mid yahay ee waxyaabaha ummadda nabadgelyo raba marka meel kastoo welwel ka jiro way joogayaan wayna ka warqabayaan xaaladana way hubinayaan Marka caadi ahaanba masaajidka aniga hadda magaalada erbine oo kale ku yaala boolis maalin kastoo maalin kastoo ciida maalin kastoo yacni jimco ah ee ugu yaraan afar baabur shan baabur ayaa taagan oo xataa jidka dadka kala gudbinaysa ilaalinaysa wax walba samaynaysa laakiin kan san diego aan maanta ku tukaday caadi ahaan maysan joogi jirin laakiin arrintan darteed inay u joogeen un baan u malaynayaa
kaasi waxa uu ahaa ibraahim sheekh xuseen oo madax u ah jaaliyadda soomaalida ee xaafadda orange county ee gobolka california oo khadka taleefonka iigu waramayey
kulan socday muddo hal toddobaad ah oo lagaga hadlayay xanuunka h i v idiska iyo cudurrada kale ee laysku qabadsiiyey galmada ayaa lagu soo gebagabeeyey magaalada haraare ee dalka zimbabwe wufuudda kulankaasi kasoo qayb gashay ayaa ka wada xaajoonayay wararka sheegaya in daawooyinka xanuunkaasi lagu yareeyo halistiisu ay yaryihiin islamarkaana aani jirin lacag ku filan oo ay dowladuhu ku bixiyaan daryeelka guud ee caafimaadka qaaradda afrika caashe ibrahin aadan ayaa warbixintan inoo soo akhriday
baarayaasha caafimaadka dadka u dhaqdhaqaaqa h i v iyo mas-uuliyiinta caafimaadka oo isaga kala yimid guud ahaan qaaradda ayaa ku kulmay kulan loo yaqaano i c a s a si loo raadiyo wadiiqooyin afrika loogu heli karo dawo loo adeegsado xanuunka aidhiska oo bilaasha qaramada midoobay ayaa sheegaysa inay jireen tallaabooyin isa soo taraya oo lagula dagaalamayay xanuunka h i v aidhiska oo ay dowladaha caalamkuna sheegayaan in faafitaankiisa ay dhammaynayaan marka la gaaro sannadka laba kun iyo soddonka ay taasina tahay rajo macquula wasiirka caafimaadka ee dalka zimbabwe david barerenyatwa ayaa sheegaya in daweyn deg deg ah oo loo helo qof kasta oo wasiibo xanuunka h i v ay tahay tallaabada ugu weyn ee loo qaadayo in hadafkaasi la gaaro So the curtain has indeed come down on ICASA 2015, and it is time to move forward and to implement the resolutions that have been enunciated here. So once you are tested for HIV and you are found to be positive, marka go waxaa straight la for joogaa treatment.
xilligii aan u dhaqaaqi lahayn ee aan u dhaqan gelin lahayn waxyaabaha halkan laga soo jeediyey sidaasi daraaddeed marka lagaa fiiriyo oo ay dhacdo in la ogaado inaad xanuunka qabtid si toos ah markiiba doono dabiib iyo daweyn ma kari karnaa sidaasi haddii aan afrika nahay waa halkan halka ay beesha caalamka ka soo gelayso waa halkan halka isku duwidda dhaqaalayowga ka soo gelayso horraantii toddobaadkan ayaa koox ka tirsan hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ay shaaciyeen xog sheegaysa in afrika ay ku yaraanayso dawooyinka lagula tacaalo xanuunka h i v aids amaba dawada loo yaqaano a r v gabaabsiga ayay u eg tahay inay uga sii darto shuruucda ay dejisay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o shuruucdaasi ayaa ka qaadaysa guud ahaan xadaynta cidda u qalanta helitaanka dawooyinkaasi marka la eego dadka qaba xanuunka h i v aids haddii qof laga tijaabiye xanuunka oo laga helo waa inuu helaa daweyn isku duwaha aidhiska adduunka ee maraykanka danjira debroh birkis ayaa ka mid ahayd wufuudda ka qayb gashay kulanka i c a s a waxaana ay sheegtay in qorshaha gurmadka ee madaxweynaha maraykanka ee gargaarka aidhiska ee la yidhaahdo p e p f a r lagu kordhiyey dhaqaale dheeraada oo la siinayo qaar ka mid ah waddamada afrika si gacan looga siiyo ogolaanshiyaha shuruucda cusub waxay sheegtay in qaar ka mida waddamada ay iyagu ismaareynayeen iyadoon wax dhaqaale dheeraada la siinin We have been very encouraged if you look over the last decade and you see what South Africa is doing to invest in the pandemic. When you look at what Namibia is doing to invest in the pandemic, when you look at what Botswana waxaa aad noo has dhiirageliyey always done.
haddii aad dib u fiiriso tobankii sano ee lasoo dhaafay waxay south africa samaynayso si ay ula tacaasho faafitaanka haddii aad fiiriso waxa uu dalka namiibiya sameeyey si uu u ilaaliyo oo u xadeeyo xanuunka haddii la fiiriyo waxa uu dalka botswana uu mar waliba samaynayey waxaa sidaasi daraaddeed jira waddamo ku yaalla qaaradda oo leh dhaqaale oo si cadna ugu adeegsanayay dhaqaalahaas inay wax kaga qabtaan ilaalinta xanuunka ee dalalkooda waxaan aaminsanahay in waddamo badan ay tahay inay sameeyaan maalgelintaasi waddamada afrika waa saxiixayaashii bayaankii sannadkii laba kun iyo kow ee ka dhacay magaalada abuuja kaasoo qeexayay in shan iyo toban boqolkiiba miisaaniyadda dal kastaaba loo qoondeeyo adeegga caafimaadka laakiin waddamo badan ayaa ku guuldarraystay inay taa sameeyaan kuwaas oo ay ku jirto zimbabwe kaasoo inta badan miisaaniyaddiisa ku bixiya dhinaca gaashaandhigga mushaaraadka shaqaalaha iyo safarada mas-uuliyiinta sarsare ee dowladda caashe ibrahin aad bay u mahadsan tahay warbixintaasi ha yeeshee inoo soo marisay halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a washington wada garatee waa muusigaasi wuxuu hordhacu yahay ciyaarihii waxaana si toosa khadka telefoonka ugu jira wariyahayaga minnesota maxamuud mascade maxamuudow marka magacaaga soo qaada dabcan ciyaar ciyaar iyo waxaan daawanayaa waxba shaashada ee hor imanaysa ciyaaro iyo goolo la kala dhaliyey iyo ciyaartooyo la kala iibsaday baa madaxayga ku soo dhacaya haye
waad ciyaarahaas unbaad igu garan sidaa waa wanaagsan xabad haddaadan igu garanaynin zahray haddii aan ku bilaabo wadanka ingiriiska dabcan ciyaaro fara badan ayaa la sugayaa in maanta kooxo ay iskaga hor yimaadaan oo stoke baa manchester u imaanaysa arsenal baa gurigeeda sunderland soo booqan doontaa manchester united westham oo united wada wadaagaan ayay old trafford ku ciyaari doonaan southampton aston villa ayay foodes gelin doonaan swan city iyo leicester city ayaa kulmi doona watford norwich ayay ciyaar wada ciyaari doonaan westbrom jalbiyan shotama ayaa iyaguna isku dhici doona chelsena barnmouth ayay la kulmi doontaa laakiin spain haddii aan tago kooxdii weyneed ee real madrid ayaa laga saaray koobka dalrey kadib markii lagu helay inay ciyaarsiiyeen ciyaaryahan ganaxnaa saddex kulan oo la yidhaahdo shafrishef oo u dhashay wadankaasi ruushka ciyaaryahankan ayaa dabcan mar uu kaga maqnaa kooxda dayn oo kooxda falaryaal u ciyaarayay ayaa la ganaxay oo saddex kulan la ganaxay waxa ay ku doodayaan maamulka iyo madaxda real madrid annaga warbixintaasi xiriir kubadda cagtu nama soo gaarsiin marka arrintan iyadaa raxfaan baan ka qaadanayna oo maxkamad baan la tegi doonaa laakiin hadda sida go-aan ku yahay real madrid ciyaaraha coba del rey waa laga saaray taa haddaan halkaa kaga gudbo ciyaaryahankii zlatan ibrahimovic wiilkii baarqabka ahaa ee sweden waxa uu jebiyey rikoorkii gooldhalinta ee kooxda b s g isaga ayaa noqonaya haatan ninka ugu gooldhalinta badanoo waxa uu leeyahay siddeetan iyo lix gool taariikhda kubadda cagta ee kooxda b s g mark inta ay jirto marka la eego haddii aan halkaa ka imaado si kooban kugu sheego zahrai kooxda yuventus xalay laba iyo eber ayay kaga badisay lazio hoos bay joogta haatan kor bay usoo kacaysaa
yaa salaam alla ilaahay waa ku kaa maxamudow ciyaarihii intaasi ayaanu kusoo koobaynaa adiga iyo dadkana dhegaysanaya gaar ahaan kuwa minnesota kula joogo aad dhaxanta u haysana waxaanu idiin soo saaraynaa hees uu qaadayo axmed cali cigaal oo dabcan aan filaya inaanu meelkaa fogba joogin oo isla gobolkaasi minnesota kula jooga adiga iyo dhegaystayaasha meel kastoo ay naga maqlayaanba waxaanu leenahay sidaa iyo nabadgelyo waxaananu idinkaga tegaynaa codka fanaanka axmed cali cigaal waa sahre ciidla nuur iyo caashacuud iyo weliba maxamuud mascade oo isaguna dhinaca ciyaaraha inoo qaabilsanaa
baddu inay madowdahay biyo tahay ma moogtahay budhaliiba caashaaqu batalaale inuu dhiigu cadkuye lasoo booqdu moogtahay baduinay madowdahay biyo tahay ma moogtahay budhariiba caashaaqu batalaale inuu dhiigu lasoo booqdu moogtahay dabaas bartamaha habeenkii inaan riyadabaas bartamaha habeenkii barkimada ku moodon beer ka saaro moogta adan auga adan auga adan auga adan auga beerka saara
This program has come to you from the Voice of America, Washington.